habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo salaasa bisha juun sanadka labada kun iyo labaatan waa lix iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mijirbani iyo boga v o a somaly dot com afrikada bari saacaddu waa toddobadii fiidnimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya haddii lah raalli ka noqdo xuseen barre aadan iyo anigoo cabdixaafi cawil ismaaciil
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan maalinta caruurta afrika oo maanta oo kale la xuso arrin khatare oo aad u dhib badan ayaa ka dhacday gobolka waqooyi bari taasoo ah in macalimiintii oo kasoo jeeday kenyadan kale kasoo jeedo oon soomaalida ahayn hal mar un la qaaday iyadoo oo la sheegay in ay khatar naftooda u galeen taasoo runaantiina guud ahaan dadka tacliinta khusayso aan aada uga xunnahay waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xaaladda xanuunka covid sagaal iyo toban ee soomaalida farqi aada u ballaaran ayaa u dhexeeya xilliyadaas oo especially annaga abril iyo may ayaan mataqaanaa shaqaynayna iyo maaj dawayaaqadeeda maaj dawayaaqadeeda ayaa ugu tiro badneyd iyo abril bilowgeeda wixii ka dambeeyey dib yacni hoos u dhac ayaa mataqaanaa bilaawanaysay farqi aada u weyn oo tirada ah ayaa markaa waxaa u dhexayso boqolkiiba sideetan qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan iyo caalamkaba ayaa maqli doontaan marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida iyo falastiin axmed iimaan
mahadsanid warbixinta maalinlaha ah ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya ay soo saarto ee ku aadan dadka uu ku dhaco xanuunka covid nteen ayay ku sheegta maanta in xanuunka laga helay lix iyo toban qof oo cusub afariyo toban ka mida waxay sheegtay in dadka laga helay ay joogaan somalilan halka midna laga helay koonfur galbeed tirada guud ee xanuunka dadka laga helay ayaa hadda soomaaliya guud ahaan waxa ay tahay laba kun lix boqol konton iyo sideed halka bogsashaduna ay tahay lix boqol afartan iyo sagaal tirada u dhimatay ayaa lagu sheegay xanuunka inay tahay siddeetan iyo sideed qof ilhaan cumar oo laga soo doortay minneabolis ayaa sheegtay in aabaheed uu u dhintay xaalad adag oo uu keenay xanuunka covid nteen ilhaan ayaa fariintan soo dhigtay boggeeda twitter-ka xalay goor dambe iyadoo sheegtay in ay murugo weyn iyo xanuun ay ku reebtay in aabaheed ay dunida ku macsalaamayso ma jira ayay tiri erey aan ku cabiri karo wixii uu ii ahaa iyo dhammaan dadkii yaqaanay iyo kuwii jeclaa ilhaan waxaa laga soo doortay degmo ku taala minneabolis sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobanka waxaana ay kamid tahay dadka safka hore kaga jira gudbinta siyaasada hore u socodka ee aadka u furfuran ee xisbiga dimuqraadiga waxaana ay u ololeynaysay hadda in lacagta laga joojiyo booliiska minneabolis ilaa iyo inta dibuhabeyn lagu sameynayo sidoo kalena waxa ay ishayeen madaxweyne trump iyo siyaasiyiinta abkaartoodu adag tahay ee xisbiga jamhuuriga sarkaal iyo laba askari oo u dhashay dalka indiya ayaa lagu dilay iska hor imaad rabshada wate oo ka dhacay xuduudda lagu loolamaya ee dalkaasi uu la leeyahay shiinaha waxaa sidaasi sheegay ciidamada indiya indiya iyo shiinaha ayaa toddobaadyadii tagay waxa ay ku lug lahaayeen ismarwaa ka taagan dooxda galwaan ee galbeedka himilayas iyadoo midba midka kale uu ku eedeynaya in dhulkiisa uu kusoo xadgudbay ciidamada indiya waxay sheegeen inay isku dhac uu ka dhacay isniintii halkaasi islamarkaana labada dhinac uu soo gaaray khasaare intii uu socday hanaan xiisada lagu qaboojinaya ayaa waxaa iska hor imaad uu ka dhacay dooxada galwaan halkaasi oo labada dhinac uu khasaare kasoo gaaray ayaa lagu yiri bayaan ay soo saareen ciidamada indiya khasaaraha nafeed ee indiya ayaa waxaa ku jira sarkaal iyo laba askari saraakiisha ka socotay labada dhinac ayaa hadda qaboojinaya xiisada ayaa sidoo kale lagu sheegay qoraalkaasi indiya kasoo baxay hindiya iyo shiinaha ayaa si kooban xuduudda ugu dagaalamay sanadkii kun sagaal boqol laba iyo lixdankii mana awoodin wixii markaasi ka dambeeyay inay xaliyaan murankooda inkastoo ay wada hadallo socdeen toban iyo sano wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha ayaa ugu baaqday indiya in aysan qaadin tallaabo hal dhinac ah ama aysan abuurin dhibaato hor leh waaxda booliiska ee new york qeybteeda baaritaanka ayaa go-aan ku gaartay in shaqaalaha maqaayad maraykanka ku taala aysan wax dembi ah gelin kadib markii saddex sargaal ay ka cabeen cabitaan lagu daray wax loogu yeero biliij ama kiimikada wax lagu nadiifiyo madaxa dembi baarista booliiska new york rodney harrison ayaa bartiisa twitterka ku sheegay maanta oo talaado ah isagoo xusay in go-aankaasi uu ku yimid baaritaan ay sameeyeen midowda booliiska benevolent ee new york ayaa ku sheegay qoraal iyana ay dhinacooda soo saareen in baaritaan ay sameeyeen ay kusoo gabagabeeyeen in walxa sun ah oo loo malaynayo biliij ama kiimikada wax lagu nadiifiyo lagu daray cabitaan ay ka iibsadeen maqaayada sheik shaak ee ku taala manhattan saraakiishan booliska ayaa waxa ay cuno ka iibsadeen maqaayada habeenkii isniinta waxaana kadib la geeyay cisbitaal inkastoo aanu dhaawac khatar ah gaarin maqaayada sheek shaak ayaa barteeda twitter-ka soo dhigtay in ay ka argagaxeen in waxyaabo lagu sumoobi karo lagu daray booliiska cabitaankii ay halkaasi ka iibsadeen waxaana ay xuseen in ay booliiska kala shaqayn doonaan baaritaanka arrintaasi lagu ogaanayo
maanta oo kale waxaa qaaradda afrika laga xusaa maalinta caruurta afrika maalintan ayaa loogu magacdaray kii juun markii uu dhacay kacdoonkii magaalada suweto ee dalka koonfur afrika oo ay sameeyeen ardayda dugsiyada oo ay boqolaal ku dhinteen doctor cabdisalaam aadan maxamed waa bara sare oo aqoon u leh xuquuqda iyo daryeelka caruurta afrika wariyahayaga yaasiin ciise wardheere ayuu uga warramay muhiimadda maalintan iyo dhibaatooyinka soo wajahay caruurta waqooyi bari kenya gaar ahaan dhinaca waxbarashada maanta waa maalin aad muhiim ugu ah wadamada afrika iyo gaar ahaan caruurta afrika maanta oo kale waxaa loo asteeyey inay noqoto maalinta cadaalada caruurta marka sanadkana waxaa lagu magacaabay yani maxaa la dhihi jiray inay helaan cadaalad oo mataqaanaa oo mataqaanaa caruurtan ay ku heli karaan cadaaladoodii haddaan ku laabto taarikh ahaan maalintan maxaa loo asteeyey siaad u tahay waddanka south africa ayaa waxaa ka jiri jiray niman cadaan oo waddankaas ka talin jiray oo aada og tahay caruur toban toban kun oo caruur gaaraya aya ayaa maalin waxay mudaharaad ku sameeyeen magaalooyinka south africa iyagoo ka cabanaya xaqooy oo asaasiga oo tacliinta ah islamarkaas ayaa nimankii ciidamadii oo cadaanka kala tacaamuleen si adag ula tacaamuleen oo caruur ku laayeen markaasi laga bilaabo marka maanta waxaa loo asteeyey inay noqoto maalinta caruurta haddaan hoosaan usoo laabto oan fiirino africa guud ahaan waxay u kala qiibsataa wadamo oo colaado ay ka socdaan iyo wadamo oo deegaan yan deegaan siyaasad ahaan labadaba haddaad isu keentid tacadiyaal fara badan ayaa ka dhaca oo ka dhana caruurta marmarna caruurta naftooda dembi ay geystaan waxay noqdaan dad oo dembiile ah marmarna intii ugu badan laakiin dembiga iyaga ayaa loo geystaa waa tan cabdi editoor cabdisalaanow ee gobolka waqooyi bari ayaad ka soo jeedaa waxbarashadana waad ka shaqaysaa si gaara waxaan jeclaan lahaa inaad faahfaahin uga bixiso markii sanadkii aynu ka soo gudubnay ammaan darrada gobolka ka jirta awgeed ay dadka gobolada kale ka yimaadaan ay waxbarashada dhigaya ay ka cararaan oo gobolkii banneeyaan waxa gobolku u samaysan waayey oo sektarkaas ama waaxda waxbarashada ardaydu si ay waxbarasho ku hesho loogu xoojin waayey arrintaa maxaad ka leedahay arrin khatare oo aada u dhib badan ayaa ka dhacday gobolka waqooyi bari taasoo ah in macalimiintii oo kasoo jeeday kenyadan kale kasoo jeedo oon soomaalida ahayn hal mar la qaaday iyadoo oo la sheegay in ay khatar naftoodi u galeen taasoo run ahaantiina guud ahaan dadka tacliinta khusayso aan aada uga xunnahay in dad ale oo kusoo baxay inay caruurteena wax baraan dib loo geysto taas oo kasoo horjeeda iimaankeena iyo diinnimadeena iyo dadka dadnimadeena kasoo horjeedo waxaa kaloo xusid mudan in dastuurka kenya uu sheegayo in cunug walbana xuquuq fara badan uu leeyahay xuquuqda uu leeyahayna ay kamid tahay tacliinta arrintaas oo macalimiinta ay kusoo baxeen marka waxay keentay in kumaan kun caruur ay tacliinta ay ka baxaan iyadoo aan taas ognahay haddana waxaa imaaday corona oo arrintii sii adkeeyey haddadan aan kula hadlayno caruurtaas waxay iskuul ka maqan yihiin laba taam taamkii saddexaad ayaa taamkii labaada dhammaanaya taasoo keenaysa in caruur fara badan ay ay noqdaan dad iska socdo oo waxbarasho aan ku jirin oo si gaar ahaanna waxay khatar ku tahay gibdhaha ma hadda isku dhigto haddeen oodaan primaryga haddeen oodaan secondaryga oo markii horeba xadgudub loo geysto hadday noqoto in iyakoo yaryar la guursado ama lagu sameeyo uur oo uur uura yeeshaan taasi marka waxay keenaysaa inaan waktigan corona aan ku jirno si adag horta loo fiiriyo tacliintana kenyadan way ka taagan tahay hadda gobolka waqooyi bari kisbis maaha laakiin su-aashu waxay tahay dadkii oo siyaasiyiinta iyo communitiga maxay ka qabteen arrintaas maadaama caruurteeni ay banaanka joogaan dugsina uu xiran yahay madarasa ay xiran tahay iskuol uu xiran yahay waxaan u malaynayaa khatartii ina hadda ay kasii daran tahay oo ay taagan tahay editor cabdisalaam caruuraha ugu badan ee xeryaha qaxootiga ama barakacayaasha jooga ee qaar baa dadkoodii lagu horreeyey madaa fiic ay ku dhacday aan loo meeldayin oo meelo badan ka soo qaxay kuwaasna waxay mararka qaarkood dhalisaa waalidka inay u shaqeeyaan oo lagu shaqaysto arrimaha ka waran waa run yaasinow ruux markuu qaxootigu yahay ama meeshii uu ku awdignaa uu ka guuro meel kale oo adoo dhibaatooyin fara badan oo dhanka dhaqaalaha ayaa soo fuu saaraysaa markaasi marka waalidku wuxuu ku khasbanaanayaa isagoo aan jecleen in cunugiisi uu noqdo cunug oo kobaha tirtiro ama maqaaxido ka shaqeeyo ama shaqo kaloo ka culus lagu sameeyo way dhacdaa meelaha qaxootiga ka dhacdaa xataa waxay ka dhacdaa meelaha dadka caadi ay u degan yihiin maanta gobolka waqooyi naftiisi ato oo aan ognahay ama qaar lagu shaqaysan laakiin shaqo loo soo dirsaday oo ay waalidiintu ay leeyihiin lacag noo soo raadi ugu horeyntii waxaan dhihi lahaa waxay ka bilaabanaysaa communitiga iyo waalidka haddii communitiga iyo waalidka ama mujtamaca caruurta ay ku dhex nool yihiin mujtamac fiican oo caruurta xaqooda ilaaliyo in waxyaalo badan ay noo agaagi karaan waxaa kaloo jira in dowladuhu ay keenaan mashaariic ama ay ugu talagaleen caruurtaasi waalidiintooda ay u dirsadeen suuqa inay wax ula qabtaan injiyaasha ay soo dhexgalaan dowladuna siyaasado adag ay keenaan ruuxii caruurta ku tacadiyo ama xadgudub ku sameeyo in si adag loola tacaamulo caruurtana mar waribana ay cadaalad helaan cadaaladdaasna waxay ka bilaabaysaa cidda aabaha iyo hooyada communitiga iyo dowladda ay ku dhex nool yihiin haddii ay qoxotihiina unicef a laga rabaa inay caruurtaas aada u ilaaliso dictor cabdisalaam aadan maxamed oo u warameeyay yaasiin ciise wardheere
halka aad nagala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o ada waxaa caalamka soo wajahay warwar la xidhiidha xanuunka covid nteen kadib markii soddon qof xanuunkaasi soo ritay toddobaadkan dalka shiinaha oo ahayd meeshii uu kasoo unkumay xanuunku marka hore dadkan ayaa laga cabsi qabaa in ay xanuunkan ka qaadeen suuq weyn oo ku yaala magaalada baijin ee dalkaasi dalka maraykankana tirada dadka xanuunka ugu dhintay ayaa ka batay askartii dagaalkii koowaad adduunka ee maraykanka uga dhimatay wararkii ugu dambeeyey covid nteen waxaa inoo haya cabdulxaafid cawil ismaaciil meelo badan oo ka mid a caalamka toddobaadkan waxa ay qaadeen wejiyadii koowaad iyo labaad ee shuruudaha xayiraada ee isu socodka dadka iyo dhaqdhaqaaqyada ganacsiyada iyada oo dalalka qaar saddexdii bilood ee ugu dambeeyay ay banda oo saarnayd meelo badan suuqyada caalamka waxaa la dareemayay in xaaladoodu soo degaysay suuqyadana ay si caadiya u marayeen dalka new zealand toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxa ay dowladdu ku dhawaaqday in gebi ahaanba aanu ka jirin xanuunka covid sagaal iyo toban magaalada sydney ee dalka australia waxaa jira degmooyin aan xanuunkaasi lagaba helin faransiiska ayaa shalay ku dhawaaqay inay qaadeen bandoodii saarnayd inay dadkoodu u dhoofaan dalalka yurub inkasta oo weli wadamo badan oo ku yaala yurub socdaalku weli xayiran yahay ingiriiska ayaa isagana shalayta waxaa la furay ganacsiyada waxaana la dabiciyey dhammaanba shuruudihii saarnaa dadka inay socdaalaan suuqana ay u baxaan dhinaca kale waxaa la dareemayay inuu soo yaraanayo fiditaanka xanuunka covid sagaal iyo toban xilligan kulaylaha ah oo ay cimiladu aada u diirtay se waxaa laga cabsi qabaa in ay xaaladdu gasho weji labaad oo dad badan uu soo rito xanuunku marka la gaadho wixii ka dambeeya bishii sideedaad ee ogos dalal badan oo muslimiin ah ayaa waxaay ogolaadeen in masaajidada lagu tukan karo afrika iyo meelo kalena waxaa la ogolaaday in laysugu iman karo meelaha wax lagu caabudo sida kiniisadaha dalka hindiya magaalada caasimada ah ee nayu delhi cusbitaaladii ayaa loo diiday dadkii uu xanuunku soo ritay kadib markii loo waayay meel la seexiyo tirada dadka laga helay xanuunka magaalada mumbai waxa ay ka badatay dadkii uu xanuunku ku dhacay gobolka wuhan ee shiinaha oo ah goobtii uu xanuunku ka bilowday saraakiisha caafimaadka ee hindiya waxa ay sheegeen in kiisaska cusub ee covid sagaal iyo toban laga cabsi qabo inay gaadhaan milyan barkii dhammaadka bisha julaay ee fooda inagu soo haysa dalka maraykanka bishii mey waxa ay u muuqatay inay xaaladdu ka soo reynayso waxaana dib loo furay isu socodka dadka iyo ganacsiyada gobollo badan waxaase iminka laga cabsi qaba inuu xanuunku galay wejigiisii labaad ee fiditaanka dibadbaxyo ka dhacay meelo badan oo ku yaala dalkan maraykanka ayaa laga cabsi qabaa inay keento fiditaan xanuunka ku yimi kadib markii ay dadku u hogaansami waayeen shuruudihii looga baahnaa dadka isugu yimaada goobaha guud ahaan toddoba dhibic laba iyo siddeetan milyan ayaa xanuunka laga helay caalamka waxaana u dhintay dad ka badan afar boqol iyo labiiyo soddon kun oo qof dadka ugu badan ee uu xanuunka covid sagaal iyo toban ku dhacay waxa ay ku nool yihiin dal ku yaala eshiya iyo toddoba dal oo ku yaala yurub wadamo badan oo ku yaala yurub ayay kiisaska covid sagaal iyo toban sii badanayaan halka maraykanka uu bishii maars wixii ka dambeeyey kaalinta koowaad ee dalalka xanuunka ugu badan yahay uu ka qaaday shiinaha boqolkiiba laba iyo sagaashan kiisaska xanuunka covid sagaal iyo toban iminka waxa ay ka jiraan dibadda shiinaha baraaziil iyo ruushka ayaa iyaguna ah dalalka la daaladhacaya xanuunkaasi mahadsanid cabdixaafid cawil ismaaciil iminkana waa barnaamijka garka baadhista haarun macruuf ayaa inoo haya
magaalada muqdisho waxay toddobaadyadii ugu dambeeyey aragtay waxoogaa hoosu dhaca oo ku yimid tirada kiisaska cudurka coronavirus hase yeeshee dhakhaatiirtu waxay sheegeen inay filanayaan inay tiradu mar kale kor u kacdo sababtoo ah waxaa maalinba maalinta ka dambaysa sii yaraanaya saamayntii bandooyada lasoo rogay sidaasi oo kale waxaay dadku haatan u arkaan in cudurka covid nneteen uu ka mid yahay nolol maalmeedkooda caadiga ah iyaga oo sii wata shaqooyinkoodii si weynna laysugu yimaado suuqyada waddooyinka iyo masaajidada haddaba intee in leeg ayay kiisaskani haatan hoos u dhaceen maxaase ugu wacan dalka intiisa kale ma kala mid yahay hoos u dhaca magaalada muqdisho waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan doctor cabdulaahi siciid xaashi waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta cisbitaalka martiini gaar ahaan doctor cabdulaahi waxa uu ka shaqeeyaa qaybta i c u-da ee la geeyo dadka xaaladahooda caafimaad ay culus yihiin hadda hoos u dhaca jiro waa yaraadeen kiisaska marka hadda yani markii loo fiiriya bishii soo dhaafayay iyo hadda bishaan bilaaba yaban farqi weyna udhexeeyo bukaanada imaan jiray awal toban labaatan waxbay ahaayeen lakin hadda yani maalintii care inay imaadaan hadda ay hadda maraysa arrintu hoos u dhaca kiisaska cudurka covid nneteen waxay sidoo kale ka muuqataa tira koobta ay ilaa haatan bixisay dowladda soomaaliya tusaale ahaan tobankii maalmood ee ugu horreysay bisha may ee aynu soo dhaafnay guud ahaan waxaa dalka laga diiwaan geliyey shan boqol iyo lixdan iyo sagaal kiis marka la barbar dhigo tobankii maalmood ee ugu horreysay bishan juun ee aynu haatan ku jirno waxaa la diiwaan geliyey shan boqol iyo soddon iyo toddoba kiis taasi oo ka dhigan hoos u dhac koob iyo lixdan kiis magaalada muqdisho oo kale waxaa tobankii maalmood ee ugu horreysay bishii mey ee aynu soo dhaafnay la diiwaan geliyey saddex boqol iyo toddobaatan iyo shan qof halka tobankii maalmood ee ugu horreysay bishan juun ee aynu ku jirno la diiwaan geliyey boqol iyo siddeetan iyo siddeed qof magaalada muqdisho taasi oo ka dhigan hoos u dhac ku dhowaad laba boqoloo kiis maamul goboleedka puntland waxaa tobankii maalmood ee ugu horreysay bisha mey la diiwaan geliyey toddobaatan iyo sagaal qof halka tobankii maalmood ee ugu horreysay bisha juunna ay ahayd sagaaliyo labaatan qof hase yeeshee mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka puntland waxay labaduba sheegeen inay filanayaan inay kiisasku mar kale kor u kacaan waxayna qaadeen tallaabooyin lagu xoojinayo ka taxadarka cudurkan dhakhtar labaad oo isna ka howlgala cisbitaalka martiini ayaa isna sidoo kale arkay hoos u dhacan doctor ibraahim xuseen cali waxa uu galka baarista u sheegay in faraq weyni u dhexeeyo bilihii maarso iyo abril oo kiisaska imanaya cisbitaalka martiini ay ugu badnaayeen wixii ka dambeeyeyna uu hoos u dhac jiray runtii farqi aada u ballaaran ayaa u dhexeeya xiliyadaas oo especially annaga abril iyo may ayaan mataqaanaa shaqaynayna iyo maaj dawa- dawayaaqadeeda maaj dawayaaqadeeda ayaa ugu tiro badneed iyo abril bilowgeeda wixii ka dambeeyey dib yacni hoos u dhac ayaa mataqaanaa bilaawanaysay Eh, farqi aada u weyn oo tirada ah ayaa marka waxaa u dhexeysa oo boqolkiiba siddeetan dadkii noo imaan jiray inay hadda yaraadeen oo islamarkaasna test in loo sameeyo u baahnaa jiray ama in la seexo u baahnaa jiray maxaa ugu wacan hoosu dhacaas cudurkan saan ognahay waxa waaye mar walba saameyntiisa iyo faafitaankiisa aad bay maxaan ku dhahay xowli u tahay xilliyadaas aan ku sheegayo dadka magaalada qof walba wuxuu ka caban jiray inuu hergeb haayo oo markaa waxa waaye qandho iyo qufac iyo urka ka taga inuu leeyahay oo bilowgii march ilaa iyo maxaan ku dhahay may bilowgeeda marka taas waxaan qiyaasi karnaa in uu cudurkii almost intii uu gaari karay ama xaddii uu ku faafi karay in uu marka waxaaway faafitaankiisa uu gaaray Eh, kadibna ay bilaabatay in gobolada uu calaamadahaas markii hore xilligaas uu magaalada joogay eh, calaamadaas lagama sheegan jirin laakiin may bilowgeedii ilaa iyo bishaan hadda aan ku jirno lixaad ayaa gobolada cabaad uu ka imaanaya marka hoos u dhacaas waxa waaye tirada uu soo ridanaya ayaa s- aa yaraatay faafitaankiina marka waxa waaye wuxuu kasii gudbay magaalada oo goboladii ayaa marka calaamadihii laga soo sheeganaya taas ayaa keeni karta marka in uu cudurkii magaalada kusii yaraado soomaaliya waxaa ilaa haatan cudurkan ka baadhay lix kun afar boqol iyo saddex iyo labaatan qof waxaana cudurka laga helay dad dhan laba kun shan boqol iyo saddex iyo toban waa kiisaska la xaqiijiyey ilaa khamiistii aynu soo dhaafnay oo barnaamijkan la duubay taasi oo ka dhigan ku dhowaad boqolkiiba afartan dadka la baadhay in laga helay cudurka coronavirus weli dowladda soomaaliya si guud uma baarayso dadka lagu tuhmo xanuunka coronavirus waxayna baadhistu ku eg tahay dadka soo gaara cisbitaalada ama soo waca xarumaha dowladda maxaa haddaba lagu ogaan karaa in cudurkan laga guulaysanayo muxuu yahay habka sayniseed ee ay dowladdu raacayso doctor ibraahim xuseen cali ayaan hordhigay su-aashaas adduunka hadeer eh, eh, wadan dhahay eh, waa iska cirib tiray oo marka waxa waaye sidaan kusoo laabana ma jirto balse iyadoo saas ay tahay ayaan waxaan dareemaynaa in ay wadan walba eh, maxaan ku dhaha uu bilaabayo dhaqdhaqaaqii eh, mataqaanaa hawadii dib loo furaayo marka waxa waaye diyaaradihii dib ay u furmayaan eh, isdhexgalka iyo socodka bulshada tartiib tartiib ay u bilaabanayso wadamada qaar ayaa marka waxa waaye intaan arkay adiga iga xogaalsan Eh, ciyaaraha qaarkood xataa in dib loo bilaabayo bishaan gudahooda waxyaabaha lamidka ah macnaha eh, waxay ku tusaysaa in eh, wixii ay soo yaraanayaan taas waan gartay tirooyinka hadda maraykanka yurub haddaad fiirso china macnaha muddana kor buu u kacayey muddana hoos buu u dhacayey mar maalin maalinta ka dambeysana hoos bay usii dhacayaan tirada uu ku dhacayo iyo dadka u dhimanayaba laakiin soomaaliya sidaas maaha maalin wuu sarreeya maalin wuu hooseeya maalinta ku xigta wuu sarreeya maalinta ku xigta wuu hooseeya marka modeelka ay soomaaliya raacayso oo lagu cabirayo waxaan muxuu yahay waa mahadsan tahay Eh, midaas waxaa keenaya waxaa waaye tirooyinkaas maalin walba tirada la baarayo ee dadka mataqaana i sheeg ama diiwaan gashan ama maalin walba laga baarayo eh, ma ahan tiro isla eg tusaale ahaan Eh, yacni inta tiro ee qofka yacni maxaan ku dhahaye markaas sheybaarka timaada ee laga soo qaado testiga in ka mid ah ayaa positive noqonayso haddii maalin ka mid ah eh, maalmaha la baaro shan boqol oo qof eh, maalinta ka dambeysana saddex boqol oo qof la baaro shanta boqol waxaa laga yaabaa saddex boqol ka mid ah ama afar boqol iska dhex inay markaa positive noqoto balse maalinta ka dambeysa haddii la baaro saddex boqol oo qof waxaa laga yaaba laba boqol inay positive noqdo waxaan ka hadlaa soomaaliya oo dhan haddana maalinta ku xigto haddii shan boqol loo laabto marka taas ayaa keeni karto in fluctuation laga dhex arko ee tirada markaas lasoo gudbinayo ee markaa positive-ka ah marka waxaa keenayana waxay tahay tirooyinka markaas baaritaanka la sameynayo ayaan ahayn tiro fixed ah oo maalin walba intaas in la sameeya ah ma ahan micnaha taas ayaa no- sabab noogu ah sababtoo waxaa waaye eh, sentarada lagu baarayo waa iska xadidan yihiin eh, dadkii oo dhan micnaha testing in lawada sameeyo ma ogola haddii ay ogol yihiinna meelaha laga sameynayo testiyadaas eh, qof walba access micnaha waxaa waaye amaba inuu soo gaaro eh, ama culeys ay ku noqon karto maadaama meelaha laga sameynayo tustiyada ay kooban yihiin marka waxyaabahaas ayaa noogu wacan waxyaabaha keeni kara in mar walba tiradaas isbedel laga dareemo marka saas ayaan dhihi karaa marka sababaha keenaysa in oo aanan lagu xisaabtami karin in tiradaas lasoo qoro inaan lagu xisaabtami karin dhakhaatiirta soomaalida ee la tacaalaya cudurka coronavirus waxay galka baarista u sheegeen in sida ay ku ogaadeen khibradooda muddada ay daaweynayeen dadka uu soo rito cudurkan in dadka halista ugu badan ugu jira ay yihiin kuwa halistiisa qarsada islamarkaana guryaha jooga ee aan imanin cisbitaalada iyo dadka laga keeno goobaha fog ee miyiga ah cabdulaahi kayton waxa uu xanuunkan isku arkay lix iyo tobankii bishii abril ka horna waxa uu isku soocay gooni markii uu isku arkay calaamadaha hargebka cabdulaahi kayton waxa uu ka mid ahaa dadka isku dayay inay isticmaalaan daawooyinka dhaqanka oo aysan gurigooda ka bixin kana warwareegay inay dhakhaatiirta hore ugu tagaan maalmo kadib markii uu u tegay mid ka mida dhakhaatiirta muqdisho waxaa loo sheegay inuu qabo oofureen hase yeeshee maalinba maalinta ka dambaysa xanuunku waa uu ka sii darayay waxaana uu go'aansaday in la geeyo cisbitaalka martiini oo ah kan sida khaaska ah u daweeya bukaanka qaba xanuunka covid -19. markaad martiini tegayso iyo markaad isku aragtay calaamadahan muddo intee leegaa udhexaysay laba wiig baa udhexaysay cabdulaahi kayton kuma uusan faraxsanayn cisbitaalka waxaana uu codsaday in laga saaro siddeed iyo afartan saacadood gudahoodna waxaa lagu celiyey gurigiisa nasiib wanaag aniga ayaa dadaalay oo soo degdego markiiba waan ka soo noqday martiini waxaan ku iri waan raystay gurigaygan aadaya markaan ku jiray hase yeeshee markii uu guriga kusoo laabtay cabdulaahi kayton waa uu bogsan waayey haddana waxa uu go'aansaday in mar kale dib loogu celiyo cisbitaalka martiini waxaana uu toddobaad kadib kusoo laabtay cisbitaalka martiini markanse waxa uu cisbitaalka jiifay sagaal iyo toban maalmood xaaladaadu siday ahayd markan labaadee lagu geeyey xaaladayda markaan dambe haruunow runtii aad bay u liidatay anigoo anoo oxyjiinkaygu joogo maskaxdaydu joogto xoog le baa haddana waxaan dareemayaa ciriiri xagga neefta ah in aanan xataa salaadii dukan waayey laysi noqday wax hadli karin qufci abnormal igu yahay madax wareerkii kasii daray xaaladayda markaas runta markaan kuu sheego geerida iyo nolosha geeridan jeclaa markaas inaan inaan dhinto ilaahay baa amarskale doctor cabdulaahi siciid xaashi waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta cisbitaalka martiini kuwaasi adeega u fidiya bukaanka uu ka midka yahay cabdulaahi kayton doctor cabdulaahi siciid xaashi waxa uu sheegay in dadka ku soo daaha guryaha ama laga keeno meelaha fog ay xaaladoodu ka culus tahay dadka hore u yimaada cisbitaalka halka arrin aan loogu iyo eeqa badan oo yani u baahan bulshadeen in laga wacangeliyo waxaa kamid ah in xilli hore ay kaarka soo raadiyaan ama cisbitaalka ay imaadaan sababtoo ah yani haddii qofka uu labaatan beri gurigu soo haayo jiradiina ay aada ugu sii xumaato in wax loo qabto aaday u adkaanaysaa dadka noo yimaadana dabcan qaarkood waxaa kamid ah dad oo labaatan beri guri soo joogo qaar shan iyo toban beri guri soo jooga u badan yihiin maxaa keenaya marka dadku inay saa u soo daahaan oo xilli xanuunkii uu ku xumaaday ay yimaadaan ha hal arrin aan isleeyahay yani dad waxaa jira oo jirada ku dhacday oo si kafiifa u dhacay oo dabcan iska roonaaday oo ilahay caafimaad siiyey dadkan isku wada mid maahan difaac isku wada mid maahan yani qofkaasa waxaa la waxaa suurtagala inuu u ribood gareeyo qofkii kale uu yihahdan yahow aniga isbitaal ma aani tegin gurigaan tegay raashinkaasaan cunay ama waxaasaan sameeyey then waa fiicnaaday marka qofkii waxaa laga inuu isku dayayo uu isbitaal uusan soo raadin xilli hore markii xaaladiisi ay dabcan aad u xumaatana kadib markaas isbitaalka la keeno oo ah mar oo
dhinaca kale cudurka coronavirus waxa uu faraba'as ku hayaa dadka qaba xanuunada kale ee culus dhakhaatiirta ay ka midka yihiin ibraahim xuseen cali iyo cabdulaahi siciid xaashi iyo kuwo kaleba waxay sheegeen in cudurka ugu badan ee ay qabaan dadka uu ku dhaco coronavirus uu yahay cudurka macaanka kaasi oo adkeeya xaaladooda caafimaad waxaa kaloo markii ugu horreysay dhakhaatiirta soomaalidu ay sheegeen inay aaminsan yihiin in xanuunka covid -19 uu soomaaliya ka soo galay dhinaca qaaradda yurub dhakhaatiirta soomaalidu waxay ku baaqayaan in la tayeeyo adeegyada caafimaadka ee waddanka warshadaha ogsajiinta dhaliyana la dhigo magaalooyin kala duwan oo waddanka ah islamarkaana dalka loo diyaariyo cudurro safmar ah iyo masiibooyin kale oo mar walba dhici kara barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
saddexaad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixinno ku saabsan xanuunka covid oo saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa xawaaladaha soomaalida ee dalka kenya oo culays dhaqaale ku keenay qoysaska qaxootiga soomaalida ee dalkaasi ku nool kuwaas oo noloshoodu ay si weyn ugu tiirsanayd kaalmada ay ka helaan heladooda qurba joogta ah iyo mid ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha samafalka ee barakacayaasha gobolka sool oo barnaamijka tubta nolosha uga warramaya duruufaha nololeed ee xilligan ay wajahayaan barakacayaasha ku nool deegaanka lafweyn ee gobolkaasi sool kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilowne xanuunka covid sagaal iyo toban oo saameyn xoog leh ku yeeshay dhaqdhaqaaqa adeegyada xawaaladaha soomaalida ee ka howlgala dalka kenya ayaa culays dhaqaale oo xoog leh ku keenay qoysaska qaxootiga soomaalida ee dalkaasi ku nool kuwaas oo noloshoodu ay si weyn ugu tiirsanayd kaalmada ay ka heli jireen eheladooda qurbo joogta ah warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa barnaamijka tubta nolosha uga diyaariyey wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere ilaa intii xanuunkan ama caabuqan koronavirusku uu dunida ka dilaacay waxaa isbedello ay ku yimaadeen hannaankii nolosha iyo baayac mushtarka bulshada dunida gaar ahaan dadka soomaalida waxaana dadka qaxootigaah iyo kuwa barakacayaashu ay culays badan kala kulmaan sidii ay ku heli lahaayeen lacagaha dadka qaraabadooda ama caa'iladu ay u soo diraan iyadoo xiriirkaasi uu culays weyn soo fulay ama tirada dhaqaalaha la diri jiray oo aad uga yaraaday tii hore inkastoo haatan ay socdaan furfurnaan laga samaynayo meelo badan oo dalka kenya iyo weliba geeska africa ka mida marka la eego xawaalado ilaa labaatameeyaha oo dalka soomaaliya iyo dabadihiisa ka shaqeeya haddana weli waxaa jira culays coronaviruska uu keenay oo dadku aanay sidii rasmigahayd ku heli karin wixii ay u baahnaayeen cabduqaadir sheekh muumin waxa uu ka mid yahay dadka dhaqaalayahanka ee weliba u dhuundaloola arrimaha dhinaca xawaaladaha islamarkaana aqoon gaara u leh habka ay u shaqeeyaan xawaaladaha waxaan weydiiyey barnaamijka tubta nolosha bal xilliga coronaviruska iyo haatan waxaa iska bedelay gaar ahaan dadka qaxootiga ah ee lacagaha la gaarsiin jiray oo cabashooyin badani ay ka jiraan walaal sidaad ka warraysa yaasiin ciiso xawaaladaha waxay ku shaqayn jireen in ay lacagaha serviska ah usoo gudbiyaan dadka u baahan gaar ahaan dadka ugu baahida badan waxay ahayd dadka qaxootiyada ku jira saas daraaddeed waxay noqotay in dadkii dibadaha joogay oo ama maraykan ama yurub ama meelihii kalaba oo dadka qaxootiyada wax soo diri jiray marka ugu horreysay in shaqooyinka ay ka istaageen oo ay awood u heli waayeen inay maaragtay lacaga ay usoo diraan midda kale waxaa kaloo dhacday in awooddii ay lacagta ku diri lahaayeen hataa ay waayeen maadaama xafiisyadii xawaaladaha badanaa la xiray culayska kaloo yimid wuxuu yahay in bangiyadii lacagaha lasoo marsiin jiray in iyadana culays badan ay ka timid oo maanta kasoo qaad waddanka kenya oo kale bangiyadii muddo fara badan ay xirnaayeen qaarkii furanna ay suurageli weysay intaa oo loo baahay oo kaash in la helo saa daraaddeed waxay noqotay in dadkii qaxootiyada ahaa lacagihii loo soo diray ama wixii loo soo diray gabaabsi badan ay ku yimaadaan culays badan ay kala kulmaan wixii bilkiisu ahaa saddex boqol oo doolar ama laba boqol oo doolar inuu bishii xataas uusan heli karin boqol doolar sababtii ha ahaato dadkii wax soo diray ama sababtii ahaato wadooyinkii lasoo marsiin jiray ama bangiyadii laga soo qaaday jiray lacagta oo aad culays badan lagala kulmay saa daraaddeed culays fara badan ayay dadkii qaxootiga kala kulmeen dhanka xawaaladaha ama dadkii wax usoo dir jiray ha ahaato saa daraaddeed marka waxay ku timid culaysyo fara badan ayaa ku yimid xawaaladihii culaysyo fara badan ayaa ku yimid dadkii qaxootiyadii ahaa marka dhib fara badan ayaa ka yimid iyo dadkii aan ognay qaxootiyadana meelihii wax fiican ka heli jiray sida unhcr oo kaleeto ee xaggooda hataa gabaabsi ka jirtay tanna ay soo food saartay mar labaad markii xawaaladaha marka dadkii waxay ku nool yihiin culeys aad u fara badan iyo inay la kulmeen wax ayna awal la kulmi jirin oo qofkii qofkiisa u maqnaa ama qof ehel wax usoo diri jirana markaas culeys ay kala kulmayasiin cabdiqaadirow haatan waxaa weli lagu jiraa bishii u dambaysay ee dowladda waddanka kenya ay soo rogtay inaan la soo geli karin lagana bixi karin afar ilaa shan magaalo oy nairobi iyo gobolka waqooyi bari gaar ahaan wajeer oo meelihii la sheegay xanuunku inuu kusii baahayay hase yeeshee xawaaladuhu waxay leeyihiin inta badan xarumo ay ku shaqeeyaan oo xeryaha qaxootiga dhexdooda ka jira walow isku socodku uu yaryahay marka nidaamkii onlineka ahaa ama khadka lagu diri jiray maxaa culaysoo ku yimid walaalo culayska jira wuxuu ka imaan karaa maadaama ganacsiyada ay xiran yihiin sideedaba xawaalada haddii aad maqasho waa service lacagta dadka ay ku shaqaystaan oo ay ganacsiyadooda ayay dhiibaan oo la diraa lacagtii lasoo dirayay ayaa dadka la siiyaa waxaa laga yaaba lacagtiiba oo dhowrka boqol oo kun oo dooraa bishaan qaban lahayd si dadkii wax loogu soo dira aad u siiso inayan ku soo gelin bangiyadayna facilitationkii ka jirana ayan jirin culayska halkaas oo ka imaanayaa sino waa ta dadka qaxootiga ahi waxa ay aada uga cabanayaan xitaa haddii lacagtii loo soo diro magaalooyinka kale ee waaweyn ee gobolka waqooyi bari oo kale ama kuwa kaakuba ku jira oo kale magaalooyinka imaan jireen ayaa weli iyagana lockdownkii ama xanibaadu ay ku jiraan marka ma jiraan qaab marka culayskan oo kale yimaado aad ugu adeegi kartaan dadkii ama meelo kale oo loo marin karo ama dad u qaadi karo oo gaarsiin kara marka hore waxaa la adeegsan jiray diyaaradaha meelahaas oo kale tago ama hay-ada ha ahaadaan ama ha ahaadaan diyaaradaha ganacsiga ah ama ha ahaadaan baabuurtan shaqaysa oo dheeraysa oo meelaha taga wax badana la aegsan jira markii kagalago-a uu jiro marka waxaa aad u adkaatay in la adeegsado qaabab kaloo la aegso aad bay u weynaatay ilaa la hela mooyaane ganacsi yaryar oo meelaha ka jira oo u baahan inay lacaga dirsadaan mooyaane waddo kale oo furan haba yaraatay aad bay u yar tahay bangiyadii xaggooda ku yilana aad bay u yaraayeen markii horeba cabdiqaadir haddaba maxay taha fariinta aad diraysaa adoo ka faa'idaysanaya barnaamijka tubta nolosha waxaan leeyahay dadkii walaalaha ahaa ee dadka xawaaladaha wax ugu soo diri jiray maadaama culays badan ay la kulmeen inayan fiirin keliya labadii bilood iyo saddexdii bilood ay ka maqnaayeen hawada laakiin ay ku tala galaan wixii ummaddaa ka baaqday maadaama culays badan ay la kulmeen inay u dadaalaan dadkii wax soo diri jireen wax badanna maaragtay dadka ay culayska la wadaagaan madda kale waxaan rabaa fariinta aad diraya dadka walaalaha oo qaxootiga dadka ku ag nool ee qof qofkiida ama qofka kale walaalkii inuu caawiyo sida lagu yaqaano muslimnimada iyo soomaalinimada waana waxa keliya soomaali muddadii soddonkii sano culayska ku jira ay ku noolaayeen iscaawinta dhexdooda marka waxaan dardaarmahayaa in qofba qofka ka roon inuu caawiyo ilaahi subxaana watacaala suu dhammaanta inoo wada caawiyo waana tan keliya ummadayna ay ku istaagi karto kuna sii noolaan karto muddo fara badan intaan iscaawinayno dardaaranka yarunbaa diibi lahaa aad ayaad u maasan tahay kaasi wuxuu ahaa cabdiqaadir sheekh muumin oo aqoonyaha dhinaca dhaqaalaha iyo xawaaladaha ku xeel dheer oo barnaamijka tubta nolosha iga warramayey saamaynta koronaviruska uu ku yeeshay dadka xawaaladaha gaar ahaana dadka qaxootiga ku jira yaase ciise wardheere tubta nolosha nairobi
waraysi ku saabsan mid ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha samafalka ee barakacayaasha gobolka sool oo barnaamijka tubta nolosha uga warramaya duruufaha nololeed ee xilligan ay wajahayaan barakacayaasha ku nool deegaanka lafweyn ee gobolkaasi sool ayaa inoo soo socda balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii haddaan goolka dhalinay waxaa si wada jira ugu luuqaynaya raaxo shariif iyo qoomaalyare
udbud lagu gardaadso
laga
intaas aan ku dhaafno heestaasi haddaan goolka dhalinay ee sida wadajirka ah ay ugu luuqaynayeen raaxo shariif iyo qoomaal-yare aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington cali jaamac faarax oo ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha samafalka ee barakacyaasha gobolka sool ayaa barnaamijka tubta nolosha uga waramay duruufaha nololeed ee xilligan ay wajahayaan barakacyaasha ku nool deegaanka lafweyn ee gobolkaasi sool wariyaha v o e da cabdikariim olol ayaa waraysigan la yeeshay
bismillaahi raxmaan raxiim waad mahadsantahay cabdikariin anigu waxaan ku suganahay deegaanka lafweyne oo village ah oo ay hoos tagto degmada xudun haddii aan kaaga waramo ama xog muhiima aan kaa siiyo dhanka barakacyaasha barakacyaashu dhowr bay isugu jiraan kuwo deegaanka yaalla oo xaaladooda iyo noloshooda haddii aan kaaga waramo waa xaalad aad iyo aad horta u yaro fiican haddeer balse laakiin waxaan aad ugu weydiisanaynaa gobolada gargaarada ee samafalayaasha ee hay-adaha inay aad qodobada qodobo fara badan iyo sistamo fara badan baan u dejiyey iyagoo aan xog fara badan ka soo ururiyey baahiyahoodaan soo qoray waxaana usoo qoray in aan mar walbaaba anigu haddii aan ahay nin dee meel walbaaba la xidhiiri kara inaan waxu baadi doono oo masalan oo kale waxyaalaha ay weydiistaan waxyaalaha ka mid a weel haddii biyo ay ku shuban karaan waxa ay jirtoo kale dee ciid gobolkao kale waxaa jirta in reero shaqaysan kara ay jiraan oo beriiskooda la soo bixi karaa xaggan xoolihii waa ka dhammaadeen cid u maqan oo magaranaysaa kala qayb qaadata noloshooda ma haystaan balse laakiin waxay doonayaan kole samafal raashimid way doonayaan samafal biyanimo way doonayaan samafal caafimaadnimo way doonayaan dhan walba adeega bulshada bulsho kastaaba say adeeg ugu baahnaato ayay waxay doonayaan in laga caawiyo bal waxaad iga warantaa dadkan barakacyaasha ee ku sugan deegaanka lafaweyne waa dadka abaaruhu siyaabo kala duwan u saameeyeen bal tiradoodu intay la-eg tahay iyo siday halkani kusoo degeen oo kale bal nooga waran walaahi sistamo fara badan bay kusoo degeen waxay horta inta qodobka ugu weyn ay kasoo degeen waxaa weeye waa dadka xooluhu ka baxeen dadku lafdhabarta waxay u ahayd xoolay ahaayeen xoolihii haddii ay ka dhammaadeenna waxa ay door bideen in ay meel magaaleeyaan bal laakiin dhismayaasha ay ku magaaleyn lahaayeen meeshan waa dhul aad u roob badan inta badan marka waxay ku jiraan dhismayaal aad u jiricsan bay ku jiraan hay-ado gargaar oo sida musqulooyin ama suuliyaal u dhista ma haystaan oo kasoo gaadhsiiya sida musqulaha iyo waayo waa caafimaadka aad ugu wanaagsan tahay ubadku waa dhalanayaa qoys walbaaba hooyaya aaba badankooda waa wataa oo de maxaad kusii qoyskii awalba labada ciyaala lahaa ee soo koreeyay marka ay ciyaal kale kusoo darsamaan noloshooda way sii adkaanaysaa marka haddeeroo kale haddii aan xog kaloo muhima aan kaasi siiyo waxaan ku dhihi lahaa de kolley samafal aada u weyn ayay u baahan yihiin marka laisku soo wada duubo hadday caafimaad tahay hadday waxbarasho tahay hadday nolol tahay bal dhanka cunnada iyo gargaarka iyo haddii hay-aduhu ay soo caawiyeen oo kale bal nooga waran qaarkood waxay noo sheegeen in kale inaysan muddo arkin bal nooga waran dhanka cunnada iyo sida ay ku helaan oo kale haddii horta liiskooda iyo qoritaankooda iyo hay-addu marka ay kusoo hiranayso horta meeshan waa meel xagga amnigeeda haddaan ku taabto waa meel aad u amni fiican w f b na waxa ay ahayd muddo sidai ay xooluhu uga baxeen hay-adda qura ee gacanta ku haysay marka hay-addaasi in dhoweyd muddo lagu bilaabo hadeer sideed sagaal bilood wax w f b oo raashin bixinaysa may helin ilaa iminkana ma hayno waxayna yidhaahdeen dee kolley aniga iisoo dhiibtay codsi ah in hay-adihii samafalka ahaa ee w f b balse laakiin taasna waa baaq weli anoo maqan hay-ad kaloo gargaara oo soo gaadhayna ma jirto oo dhanka delifoodka ma jiraan hay-ada caawiya hadda oo wax siiya dadka qaarkood waxay noo sheegeen in tiro yaroo hay-ada ah ay wax soo gaadhsiiyaan balse aysan ku finlayn nooga war hay-adahaasi walaalow waxaa weeye waa haylo samaynaya meelaha waraha biyaha ay xooluhu ka cabaan meelahaasoo kale laakiin waa xamaal aabihii waxa oo laga shaqaysiinayaa in uu muddo saacada ku shaqeeyo lacag gaadhayso toddoba doolar qoyskaasi maalintii marka toddoba doolar waxayna socotay qadaraaskaasi fifteen days shaniyo toban cisho aabihii markii uu toddobada dollar soo shaqeeyo kolley khasab dee qoyskii toddoba dollar ama maxaad u malanaysaa inaysan kaafinin qoysba qoysku dee ka caruur badan yihin dadkan tiradooda iyo baliiga sheekeeya inta ay ka kooban yihiin dadkan tiradoodu waxaan ku qiyaasay hadeer oo aniga aan aad xogtooda u hayaa waa laba boqoloo qoys dee siina dhalanaya inta hadda habeen walba carruur baa dhalanaysa xagga dhalashada way isku soo kordhayaan aabbayaashu aabbayaal dee badankoodu dee xirfad kale male aabbihi xooluu ka dhammaadeen dee xirfad gale uu ku qaban karo shaqo ku raadsan karo xoolaha waxaan sheegayaa carruurta iyo hooyooyinka uusoo shaqeeyo male aabihii dee kole wuxuu la mid noqday qoyskii unba la mid noqday wax laale wuxuu qaban karaana ma jirto haddii laakiin hay-aduhu ay samayn lahaayeen waxyaalo firfircooniya sida beero oo kale ay dadkan oo kale usoo hiran lahaayeen dee dadkaas way shaqaysan lahaayeen beerana loo keeni lahaa haddii meelo fara badan oo kale oo shaqooyin wax laga qaban lahaa kolley waa bulsho shaqaysanaya noqon lahayd dadkan maskaxdooda aan arkay waa dad meesha ka kici kara laakiin cid ma haystaan dailyfoodkana dadaalka idinku aada waxaysaan ka bulsho ahaan bal iiga warranaya waxyaabaha ad qabataan oo kale bal nooga sheekee walaahi dee meelaha dadaalada ugu fara badan horta aanu ka muujinay waxaa weeye qofku inuu sidiisaba marka hore isagu iska soo saaro inuu wax samaysan karo inuu wax abaabuli karo waxaanu had yeer jeeraale anagu hadeer aan u jeednaa wax la dho in dadku horta marka hore ay wax qabsadaan dad wax soo saaran kara ay iska dhigaan karti ay isticmaalaan awoodooda ay isticmaalaan markaana ay kasbadaan ummadaha hay-adaha ee kusoo kirinaya in aan wax lala qaban karo bal dhanka caafimaadka iga waran dadka barakacyaasha halkan dugan deegaanka la fogeyne xarun caafimaad baa ku taala adeegyada ay dadkaas helaan oo kale bal iiga sheekee xarun caafimaad way leedahay waxaa xarunta caafimaad oo kale la geeyaa hooyooyinka agabkii laakiin m c ku waa nagu yaryahay oo m c yar waana wuxuuna ka kooban yahay saddex qol qol farmasigiya iyo qol la dhigo stoora iyo qol hooyooyinkaoo ay seexdaan ku umula balse laakiin bulshadii waxaad moodaa xarunta caafimaadku in ay ku yar tahay daawooyinku in ay ku yar tahay hay-adu koley hay-ada yaroo a r c la dhahay iyo iyagu dawooyin way ka yar cacaawiyaan hay-ad baa iyaduna jirtay la dhaho meersi oo iyaduna ka caawisa sida w f p hoos tagto raashina raashinka laakiin hooyada brignagsiga hooyada lactationka hooyooyinka macnaha uur kale iyo hooyada dhashay iyo hooyada haysata ilmo ka yar underfif oo kale ayay raashinka qaadan kartaa balse laakiin hooyooyinkii duqa ahaa iyo waayeelka ahaa m c ka kama qaataan wax feedin la dhaho waa garteen bal dhanka cunno yaraanta inagoo ku soo noqonaynaa waxyaabaha aad sida weyn ugu baaqaysaan ka guddi ahaan maxay tahayna waxyaalaha sida weyn aan ugu baaqanaa horta waxaa weeye haddii naloo hayn karo in marka hore w f p codsi gargaar nalagu fidiyo oo ay dadkaas mar kale ay u soo noqoto gacan raashimeedna ay u furto
kaasi waxa uu ahaa cali jaamac faarax oo u warramayey wariyaha v o e da cabdikariim olol haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii habboon waxaa ku luuqaynaya cawaalo aadan
heestaasi habboon ee uu ku luuqaynayo cawaalo aadan ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
tusaalaa caqliga garasho heerkeeda deganida hufaan